halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o eed si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo shan iyo labatanka mitirban herarka efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta waa joogtaan waa aroornimo khamiis ah bisha noofembar waa shan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaa ka mid a ciidamada ammaanka ee maamul goboleedka galmudug oo howlgal ay sameeyeen ku soo furtay ilaa iyo afar qof oo u dhashay dalka iiraan kuwaasi oo gacanta ugu jiray kooxo afduub ahaan u haystay
howlgalkan habeenkii xalay ahaa ay sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa galmudug waxay wararku tilmaamayaan in howlgalka ay ku guulaysteen ujeeddadiisu ay ahayd furashada afar ruux oo ajnabi ah oo u dhalatay dalka iiraan oo koox burcada ay ku haysatay gudaha degmada cadaado qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda iyada subaxnimona waxaa ka mid a maraykanka iyo ingiriiska oo sheegay in ay suuragal tahay in diyaaraddii ku dhacday gacanka siinaai uu burburiyey bam diyaaraddaas lagu soo qariyey
roobab ka da'ay gobolka baay oo saamayn ku yeeshay barakacayaasha ku nool magaalada baydhabo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada subaxnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
saraakiil sarsare oo maraykan ayaa sheegay in shan iyo siddeetan ilaa iyo sagaashan boqolkiiba weerarada ruushka uu ku hayo dalka suuriya ay ku aadan yihiin mucaaradka qunyar socodka ah ee dalkaasi ee aan lagu qaadin ururka isis ann peterson iyo victoria nolan oo ah laba kaaliya oo uu leeyahay xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa arrintan sheegay iyagoo ka hor markhaati furaya aqalka hoose ee koongareeska maraykanka gaar ahaan guddigiisa arrimaha dibadda dhinaciisa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka colonel steve warren ayaa warfidyaanada u sheegay in wax ka yar boqolkiiba toban weerarada ruushka ee suuriya ay beegsadaan ururka isis diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan oo ruush ah ayaa ku dooday in weerarada xagga cirka ay qaadaan ay yihiin kuwo lagu bartilmaameedsado ururka isis saraakiil u dhalatay dalkan maraykanka iyo ingiriiska ayaa warbaahinta u sheegay in ay u badan tahay in sababta keentay burburka diyaaraddii ku dhacday gacanka siinaai ay tahay bam lagu soo dhex qariyey diyaaraddaas waxaana goobtaas ku naf waayey ilaa laba boqol iyo afar iyo labaatan qof oo saaraad diyaaraddaas oo badankooda u dhashay dalka ruushka sarkaal sare oo maraykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in isgaadhsiin la dhex galay ay muujisay suurtagalnimada in kooxda isis ay arrintaas ka mas-uul tahay khubaro kala duwan ayaa baadhaya burburka diyaaradda iyaga oo eegaya hubinta wararka la xidhiidha in weerar argagixiso uu sababay in diyaaraddani ay soo dhacdo khubaradan ayaa xilligan gacanta ku dhigay labadii sanduuq ee kaydinayay macluumaadka diyaaraddan kooxda isis ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan hase ahaatee ilaa haatan may soo bandhigin caddayn lagu qanci karo oo u marag furi karta sheegashadooda
ciidamo ka socda labiyo toban dal oo waddanka maraykanka ay xulfan yihiin ayaa qabtay dhowlatis milatari oo ah kii ugu weyn muddo toban sano james stoltenberg madaxa xulufadan ayaa sheegay in dhowlatuskani uu fariin cad u dirayo dalalka dunida toddobaadka tababarka ah kaasoo bishii hore bilaabmay ayaa waxaa la isugu keenay lix iyo soddon kun oo askari oo ka kala yimid ilaa iyo soddon daloo ka mid ah dalalka xubnaha ka a nato iyo kuwa kale ay xulufada yihiin
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a howlgal ay sameeyeen ay ka sameeyeen magaalada cadaado ciidamada nabad sugidda ee maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in ay soo furteen afar qof oo u dhashay dalka iiraan oo ay afduub ahaan u haysteen koox deble ahi ilo ku dhowdhow laamaha ammaanka ayaa sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen qaar ka mida dableydii gacanta ku haysay kooxdan iiraaniyiinta ah haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyaan kula xidhiira wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
farjar aad baa umahadsan tahay howlgalkan habeenkii xalay ahaa ay sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa galmudug gaar ahaan kuwa nabad sugidda waxay wararku tilmaamayaan in howlgalka ay ku guuleysteen ujeedadiisu ay ahayd furashada afar ruux oo ajnabi ah oo u dhalatay dalka iiraan oo koox burcada ay ku haysatay gudaha degmada cadaado kuwaasi oo la socday dooni dhowaan ay kooxaha burcadbadeeda ay soo caarisiiyeen ama banaanka ay keeneen tirada guud ee ajaanibta ama la socotay doonidaasi waxa ay ahaayeen saddex iyo toban muran muddo ka dhex jiray burcadda ayaa la tilmaamay in ay isku qabqabsadeen gacan ku-haynta cidda sida rasmiga u ahayn lahayd hase yeeshee kalsooni darro soo kala dhex gashay ayay ku kala qaybsadeen saddex iyo tobankii ruux afartan waxay ka mid ahaayeen saddex iyo tobankaas halka sagaalka kale la tilmaamay in deegaanada miyiga ah xeebaha gobolka mudug ay weli ku haystaan waan gartay wararku waxay sheegayaan in howlgalku uu ahaa mid qorshaysan lagana war helay guri ku yaala degmada cadaado inay ku haystaan dadka waan gartay marka laamaha ammaankaad la hadashay inkastoo aanay si rasmi ah arrintan uga hadlin laakiin macluumaadkaad helaysaa ma ma tilmaamayaan in cid kale la xidhay waxay wararku ii sheegeen in lala qabtay afarta ruux xilliga la furanayay laba dhalinyaro ah oo kamid ahaa kuwii burcadda ahaa ee gacanta ku hayay ajaanitan ama kalluumaysatadan la socota doonida saraakiisha ciidamada howlgalka fuliyey oo aan la hadlay waa ay ka gaabsadeen inay wax faahfaahina ka bixiyaan afar jar sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo iyaga laftirkooda aan la xiriiray weli wax faahfaahina oo ay ka bixiyeen howlgalkaasi xayl la fuliyey ma jirto balse waxa ay sheegeen in ujeedada howlgalka ay ahayd furashada dadkan ajaanibta ah ee lagu haystay deegaanada sidoo kale waxay tilmaameen mas-uuliyiintu inay mar kale kasoo saari doonaan war ku aadan howlgalka sida uu dhacay iyo haddii ay jiraan howlgallo kale waan gartay howlgallada waxay ahaayeen howlgal qorshaysan sida uu ii sheegay mid ka mid a saraakiisha oo aan la xiriiray waan gartay dadkan lasoo furtay wakti intee la eg baa gacanta lagu hayay horaantii sanadkan aynu ku guda jirna ayaa laba dooni oo kalluumaysi laga qabtay xeebaha dhinaca gobolka mudug waxay ahaayeen tirada guud ilaa soddon iyo dhowr qofood oo laba dooni la kala socotay mid kamida iyo afar ruux oo kamid ahayd kuwii burcadda ahaa ee gacanta ku hayay doonidii ayaa shaqaalihii la goostay waxayna la aaday badweynta xilligaasi oo markab kamida kuwa dagaalka ee ku sugan xeebaha soomaaliya uu badbaadiyey shaqaalihii saarnaa doonida doontan kale iyadu ku hartay gacanta kooxdii burcadda ayaa waxaa ku harsanaa saddex iyo toban shaqaale ahaa oo doonta la socotay muddo kadib ayay gacanta burcadbadeedu waxa ay doonida sameeyeen in ay badda banaankeeda keenaan ama soo caarisiiyaan waxaana doon doonyahan iyo shaqaalahaba gacanta ay burcadda u gashay midda baxsatay iyo midda banaanka la keenayba horaantii sanadkan kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq oo ku sugan magaalada gaalkacyo aan khadka telefoon kula xidhiidhay
subax wanaagsan markii la dhegaystayaal dhammaantiinba saraakiil u dhashay maraykanka iyo ingiriiska ayaa warbaahinta u sheegay inay u badan tahay in sababta keentay burburka dayuuraddii ku dhacday garoonka sinai ee ruushka laga lahaa ay tahay sabab ay tahay bam lagu dhex qariyey dayuuraddaasi waxaana goobtaasi ku naf waayey laba boqol afar iyo labaatan qof oo saarnaa kuwaasoo badankoodu dalka ruushka u dhashay diyaaraddan ayaa laga lahaa saan sheegnay dalka ruushka sidoo kalena waxaa jiray diyaarad labaad waxaa jirta diyaarad labaad oo ruushka laga leeyahay oo iyaduna ku dhacday dalka koonfurta suudaan haddaba warbixin arrimahaas ka hadlaysa waxaa kaayare ka soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni ugu yaraan afartan qof ayaa geeriyooday kadib markii diyaarad ruushka leeyahay ay ku soo dhacday koonfurta suudaan warbaahinta dalka koonfurta suudaan ayaa sheegaya diyaarad ruushka leeyahay oo ah nooca kaargooga in ay ku soo dhacday meel u dhow madaarka magaalada caasimada ee juba mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada dalkaasi south sudan ayaa warfideenka u sheegay dadka dhintay inay isugu jiraan dadkii saarnaa diyaaradda iyo qoysas deganaa deegaanka ay ku soo dhacday diyaaradda saraakiisha koonfurta suudaan ayaa xaqiijiyey in laba qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa diyaaraddaasi inay badbaadeen dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha maraykanka iyo britain ayaa sheegaya sababta ay u burburtay diyaaraddii ruushka ee ku dhacday waqooyiga siinaaya maalintii sabtida inay sabab ay u ahayd bam lagu xiray diyaaradda gudaheeda mas-uul ka tirsan hay-adda c i a ayaa warfideenka u sheegay inay suuragal tahay bamka lagu xiray diyaaradda ruushka inuu ka dambeeyey ururka dowla islaamiya warka ka soo baxay saraakiisha sirdoonka maraykanka ayaa lagu sheegay in weli hadal rasmiya oo kama dambaysa aysan ka soo saarin burburka diyaaradda ruushka ee sabtidii kusoo dhacday waqooyiga siinai sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ingiriiska ayaa isna dhinaciisa ka sheegay inay jiraan suuragalnimo weyn oo muujinaya diyaaradda ruushka inay soo dhacday bam lagu xiray gudaheeda wasiirka ayaa soo jeediyey diyaaradaha britain inaysan u duulin madaarka magaalada sharmal sheekha ee waddankani ururka daacisha ayaa horay u sheegay inuu ka dambeeyey diyaaraddii sabtidii horey kusoo dhacday gacanka siinai taasoo sababtay geerida dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi arrimahan ayaa imaanaya xili madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax al sisi uu booqanayo dalkaasi ingiriiska waxaana lagu wadaa maanta oo khamiisa inuu kulamo uu la qaato madaxda dalkaasi cabdulfataax al sisi madaxweynaha dalkani masar oo waraysi siiyey warbaahinta britain ayaa dacaayad lagu dhibaataynayo sumcadda masar ku sheegay sheegashada ururka daacisha ee ah inay soo rideen diyaaraddii ruushka حسين سحنوني في او اي قاهره
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a nin dhallinyaro ah oo arday ka ahaa jaamacadda california laanta merced ee gobolkaas ayaa boolisku toogasho ku dilay kadib markii uu mindi ku weeraray tiro dad ah haddaba sida uu weerarku u dhacay iyo khasaaraha uu ninkaasi geystay ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka waraystay cabdisalaan siciid faarax oo ka mid ah bulshada soomaalida ee wakhtiga dheer deganaa magaalada los angeles ee gobolka california
gacantaana ku qabano airphone isticmaalaa marka waxaan ka baqay inuu hawo gasho may okay hadalba raalo waan gartay dhegaystayaal warbixintaas ayaan goordhow idin ciyaari doonaa nagana raalli ahaada cila qadarkaas cilada farsamo ayna soo food saartay halkaad naga dhegaysanayseena waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a warbixinta ayaan dib ugu noqonayna naga raalli ahaada warbixintaas goordhow ayaan idin ciyaari doonaa marka horese aynu aadno dhinacaas iyo magaalada baydhaba gobolka baay waxaa xilligan ka da-ay roobabkii dayrta hase ahaatee roobabkaas ayaa saameyn ku yeeshay qaar ka mida barakacayaasha ku nool magaalada baydhabo haddaba warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
roobabka xilliga deerta ee ka da-aya gobolka baay ayaa saameynta ugu badan waxay ku yeesheen barakacayaasha ku nool xerooyinka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dhibaatooyinka ugu badan ee barakacayaasha ay ka ashtakoonayaan xilligan ayaa ah hooyla-aan iyo cudurro laga cabsi qaba inay ka dilaacaan biyaha roobabka da-aya hale hale hata kaneeca waa laga seexan waay biyihii roobkii iyo tubadihi isku darsameen wasaq rafaad dhibaato ilmihii rafaadan kaneecada walaahi halaysaa ilmaha loo babinayle macnaha waag noo bari xubno ka socday maamulka gobolka baay iyo aqoon-yahano ka yimid qurbaha ayaa tegay qaar ka mid a xerooyinka barakacayaasha kuwaasi oo sheegay inay u tageen xerooyinka siday usoo qiimeyn lahaayeen xaaladda ay ku nool yihiin barakacayaasha xerooyinka magaalada baydhabo cabdirasaaq sheekh muxudiin oo ka mid ah aqoon-yahanada xerooyinka barakacyaasha tegay ayaa v o a uga waramay waxa ay ku soo arkeen xerooyinka barakacyaasha dhibaato fara badan oo ka mid ah kanaacadii oo ziyaado noqotay jididkii oo xirmay iyo islamarkaana meelihii oo xirooyinka qaxootiga oo ay sababeen in kanaaco iyo biyo la-aan iyo warkan caafimaad xumo iyo haween badan oo meesha ku rubaataysa inaan soo aragnay shaqada ugu horreysa waxaa gargaar deg deg ah oo in dhibka hadda haysta laga bixiyo kadibna planning qorshe dheer loo suubiyo sidii shaqo loogu abuuro gudoomiye ku-xigeenka dhanka samafalka maamulka gobolka baay ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka baay cumar maxamed cali ayaa isna sheegay xaalad adag oo bini-aadanimo inay la daalaadhacayaan barakacyaasha xerooyinka magaalada baydhabo ku nool gaar ahaan dadkii ugu dambeeyey ee soo barakacay waxay qabaan waxaa ka mid ah qaxootiyada laba tiim waaye qaxooti hore barakac u ahaa oo deganaa oo jiingado hay-adaha laar ay u dhiseen waxoogaa jiingado haysto iyo kuwo haddeer dagaaladii cusba oo yani oo ka dhacay deegaanadan oo lala dareerahay shabaab oo deegaamadooda ka soo barakaceen yimid dadkaas cusub ma haystaan meel ay yani guri ma haystaan ma helin teendhe mayna helin deegaan ma helin cooshada gaagabay meelaha ku dhisteena dad dad kor saaran oo xaafadihii ku dhex jiro iyo dad banaankii degan dadkaas xaaladooda waxay kusoontaan kudhihi karaan kusimaha gudoomiyaha gobolka baay cumar maxamed cali ayaa intaasi ku daray barakacayaasha inay u badan yihiin dad beeralay iyo xoolo dhaqato sidaasi darteed ay muhiim tahay hay-adaha caawiya barakacayaasha inay ka shaqeeyaan sidii dib loogu celin lahaa barakacayaasha deegaanadii ay kasoo barakaceen waxaa lagu caawin karaa dadkaanu dad oo meeshaan ku noolan kara ma aha bal haddii roobkii ilaahay uu noo yasiro oo dhulkii uu diirsado oo meel la mara la helo nin kasta meeshii uu ka yimid in lagu celiyo oo hay-adihii ewalbay saacidahay bal ninka marka beeraley waay waa xoololey kuma dhaqmi karo magaaladii kuma noolan karo wax yar oo inta lagu seeni kuma filna ninka markuu beertiisana falanaayo oo xoolihiisan yar la siiyey yacni uu raacdaysanayo yuu noolan karaa inta la siinay saacidi karaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan marka la yidhaahdo xoola raac lasoo hadal qaado ama marka maankaaga waxaa markiiba kusoo dhacaysa adhijir ku nool dhulkii baadiyaha ahaa ee soomaalida ama geeljiro xoolihiisa foofsaday hase ahaatee dunidan horu martay laftiheeda way leeyihiin adhijir ama geeljir ama cid fardaha dhaqata ama lo-odaba dalkan maraykanka laftiisa ayaa ka mid ah dhulka ay noloshaasi ka jirto haddaba laba wariye oo ka tirsan v o a ayaa booqasho ku tegay dhulka baadiyaha ah ee maraykanka waxayna warbixin ka soo diyaariyeen arrintaasi warbixintaas waxay noo soo tarjumaynaa lana socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyaga oo ay la soo jeedinayaan qaar ka mid a wariyayaasha v o a da ee ka tirsan laanta afka soomaaliga
saddexda shay ee ugu muhiimsan ee beer samaysashada ayaa ah inaadan ku fakarin noqoshada milyanar taasi ma dhacayso si wanaagsan ugu raaxayso waxaad samaynayso saacadahaagana xisaabinin sababtoo ah xitaa kuma samaynaysid mushaaraadka ugu yar waxaan la kulmay john moore oo beeraley ah isaga iyo xaaskiisa nancy moore ayaa ku nool meel toddobaatan kilomitir koonfur ka xigta magaalada dodge ee kansas subaxii shanta iyo soddon daqiiqo ayaan kacnaa quraacannaa albaabkana uga degnaa si dhaqso leh
beerta ayaa ku dhowaad lix boqol oo hegtar waxaana ku nool ku dhowaad boqol iyo labaatan lo' geesaha dheer
maalin kasta waa inaad dar yeeshaa xoolaha
shaqo keliya ma ahan waa nolosheena saddex carruurteenna ah ayaan ku korsannaa halkan waxaan samayno ayaynu nahay william joyce oo sagaaliyo toban jir ah ayaa ka shaqeeya beerta waxna kama qabo inuu laclaan ku shaqeeyo
aad baan u jeclahay waana ku nastaa
muxuu baranayaa
barashada ku saabsan isbeddelka cawska iyo u qaybinta tirada looda ee ekar kasta iyo waxa la mida waxaana aad iyo aad aan u dareemaa shaqadaasi caadiga ah iyo weliba baridda adag edbinta iyo xushmadda
wuxuu sidoo kale la ujruhu baranayaa xirfadaha asaasiga sida xarigga loogu geliyo looda elizabeth luits waa labi labaatan jir kana shaqaysa beerta ayaa sheegtay in xarig gelintu ay dareen gaara leedahay
runtii waa kan walbahaali jiray xakamaynta fardahayga laakiin caadi ayay noqonaysaa xaqiiqiyan waa dareen weyn ugu dambeyn inaad qabato weysha
afar iyo toban sano ka hor ayay ju iyo nancy u fureen beertan marti si ay u noqoto il kale oo wax ka soo gasho oo ayna ula qaybsadaan siday nolosha ugu raaxaystaan waxay gateen oo ay dib u qaabeeyeen aqallo oo ay geeyeen beertooda dad ayaana soo booqanaya maalin kasta
mar kasta oo qof yimaado waxaan xaqiiqsanayay siday u tahay hubanti khibrad ayaan maalin kasta ka helaa noloshayda qof kale ayaa shan maalin nala jooga fasaxa sannadlaha ah
fardafuulka dhaqashada lo-da geesaha dheer iyo rarka dibyada nolosha beerta ka jirta ayaa ah mid aad u sahlan ayna islamarkaasi ka buuxdo ififaallo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo wariyaasha kale ka tirsan v o a soomaali oo warbixintaasi inoo soo koobayey dhegaystayaal ha moogaanina inaad sheekadaas oo muuqaal ah iyo warbixinno kale oo xiisa badan aad ka daawataan barnaamijka qubanaha v o a oo aad ka daalacan kartaan bogga aan ku leenahay dhinaca internetka ee v o a somali dot com ama dhinaca youtube-ka
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna warbixintii gobolka california nin dhallinyaraha oo ardaya ka ahaa jaamacadda california laanta magaalada marsed ee gobolkaasi ayaa booliisku toogasho ku dilay kadib markii uu muddo ku weeraray tiradada haddaba sida uu weerarku u dhacay iyo khasaaraha uu ninkaasi geystay ayaa waxaan ka waraystay cabdisalaam siciid faarax oo ka mid a bulshada soomaalida ee ku nool gobolka los angeles ee gobolka california ee maraykanka
maxamedow saaka sideedii aroornimo markay ahayd waktigii california ayaa wiil dhalinyaro ah oo la sheegay in uu arday ka yahay university of california campuskeeda ku yaala magaalo aada u yar oo la yidhaahdo merced in uu mindi la dhex galay ardadii halkaas dhiganaysay kabacdina uu dhaawacay afar qof oo laba kamid ay ahaayeen arday labada kaleetana midna uu ahaa shaqaalaha jaamacadda midka kaleetana uu ahaa shaqaale ka shaqeynaya dhismaha jaamacadda waan gartay waxaa ku riixay inuu falkan geysto ma la sheegay ilaahi hadda lama oga waxa ku kalifay dhibaatada noocan oo kaleeta inuu geysto booliiskuna waxay idhaahdeen waxaan wadnaa baaritaan kolley wakti bay qaadanaysaa xitaa weli magaciisa si toosa looma sii dayn waxaa keliya oo la cadeeyay wuxuu ahaa in uu yahay wiil dhalinyaro ah oo dhowr iyo labaatan jira jaamacaddana arday uu ka yahay booliiskuna dabcan ay baaritaankii ku wadaan waan gartay dadkan dhaawacmay dhaawacoodu heerkuu gaadhsiisan yahay maamulka caafimaadku ma ka hadleen laba ka mida isla markiiba helicopter ayaa lagu qaaday si loo geeyo cisbitaalada ugu dhow dhow ee waaweyn ayay booliisku caddeeyeen dhaawacoodu xoogaa halis buu ahaa laakiin lama cadeyn ilaa iyo heerka uu gaarsiisan yahay kolley haddii helicopter lagu qaadana waa dareemaysaa inay jirto xaalad degdega oo kaliftay cisbitaalka mercer inaan waxba looga qaban karin labada kaleeto laakiin waxaa la sheegay cambuska wuxuu leeyahay cisbitaal yar oo sidaas aan u weyneyn dhaawacooda marka ma daraa waxaa lagu daweynayaa cambuska cisbitaal yar oo ku yaala waan gartay marka magaaladan yari xaggee ayay kaga taalaa california magaalooyinka weyn sida los angeles oo aad joogtid oo kale waxay ka xigtaa intee dadka degin ay leeg yihiin
magaaladan waxa ay ku taalaa dhinaca waqooyi northern california ayay ku taalaa waxaana qiyaastii ay boqol iyo labaatan mayl ku jirtaa caasimada gobolka ee sacramento loo yaqaano magaalo sidaa u weyn maaha dhowr kun oo qof ayaa degan ardada cambuskan dhigatana waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo lix kun iyo shan boqol oo arday marka waa area jaamacaduhu ay ku badan yihiin oo weliba waxay daris la sii tahay magaalo kale oo fresno state ay ku taalo jaamacadda caanka ah ee magaalada fresno marka waa iska meel tuulooyin yaryar iyo magaalooyin aan sida u waaweyneyn oo sacramento u dhow ayay ku taalaa dad badan oo beeraley ah oo lacag badana leh dhaqaal ahaanna aada u wanaagsan nabadgelyadoodana ay iska fiican tahay ayaa areada u badan
kaasi wuxuu ahaa cabdisalaam siciid faarax oo ka mid a bulshada soomaalida ku noqon aandhaada ku dhaqan magaalada los angeles ee gobolka california iga warrameeyey weerar wiil dhallinyaro ah uu ku weeraray midi arday dhiganaysa jaamacadda california laanteeda magaalada merced haatanna codkaas aad maqlaysaan ayaan dhegaystayaal idinku soo maqan nimco yaasiin iyo weliba maxamed biike ayaa wada qaadaya heestaasi
haddahaadi debadda u baxay sidii bilana mudda durugsan mahee beray ina soo dafudhane dardaaran yar aan ku faro dadaalka jacaylkay iyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin dadalka jacaylkay iyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin dhowgu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka caabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo dhowgu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka caabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo
haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaraya aan ku faro haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaran yar aan ku faro wacadka keeni dunshana ayay doqoonnimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye wacadka keeni dunshana ayay doqoonnimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye wax ku dibin dhaabshiyo wax ku sidureeyana daayin hakaa ilaashe waan soo dadaalaya wax ku dibin dhaabshiyo waaw nimco yaasiin iyo maxamed biike heestaas dardaaran waxay gebagabowtahay idaacadayadii subaxnimo dhegaystayaal tan iyo intaan idaacadda galabnimo ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
haddaad haddaade duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno barkagan doonaya taleefanka soo diro haddaad haddaade duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno barkagan doonaya taleefanka soo diro
This program has come to you from the Voice of America, Washington.